halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o eda oo aad si toos inooga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka shan iyo labaatanka iyo afartan iyo sagaalka mitriban hirarka geeska afrika ee efemyada ah iyo internetka v o a somali com
subax wanaagsan dhegaystayaal waa sabti bisha juun waa labaatan sannadka labada kun iyo shan iyo tobanka idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idiin haya anigoo haaruun macruuf iyo sahra cabdi axmed
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda aroornimo waxaa ka mida ururka al-shabaab oo xalay weeraray magaalada afgooye waxaa kaloo dhegaystayaal maqli doontaan dowladda maraykanka oo daabacday warbixin ka hadlaysa argagixisada caalamka
waxyaabaha ay ugu salka uga dhigayaan argagixisada muhiim waxa ka ah konflict ama ishardi gobolka ka jira ilaa inta cabashadaasi jirtana argagixisadu noocoay doonta ha noqota waa jiraysaa iyo sidaan sheegnay mar hore dadkii shacbiga oo aad u koraya oo dhallinyaro ah meelay ku foofaana aan jirin
waxaad kaloo maqli doontaan wararkii ugu dambeeyey ee toogashadii sharleton gobolka south carolina iyo qodobo kale marka horese waxa aad ku soo dhowaataan warkii dunida dareen murugo leh oo ceyriin ayaa dahaaray qolka maxkamadda charleston south carolina markii qaraabada sagaal qof oo lagu dilay toogashadii emmanuel emy charge uu ka hadlay ninkii geystay falkaasi dilka ah waxaad iga qaaday wax qaali ku ah nafteyda weligeena mar dambe lama hadlayo mar dambena ma awoodi doono inaan arko ayay tiri gabar ay dhashay ethanel leze oo ahayd toddobaatan jir codkeedana markaasi waxaa ka muuqday inuu hoos u dhacay muuqaal ahaanna xanuun badan ayaa ka muuqday waxayse intaasi ku dartay in uu alla saamaxayo isaga saamaxna weydiisto iyaduna ay cafisay
madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa la filayaa bisha dambe inuu u socdaalo dalka etoobiya waxaana uu noqonayaa madaxweynihii ugu horreeya ee maraykana ee booqda waddankaasi iyo weliba xarunta midooda afrika aqalka cad ee dalkan maraykanka ayaa sheegay in booqashada aadisababa ay iman doonto booqashada madaxweyne obama uu ku tegi doono dalka kenya inta uu jooga dalka etoobiya waxaa la filayaa inuu la kulmo saraakiisha dowladda sidoo kale waxa uu la shiri doonaa madaxda ururka midooda afrika booqashada uu obama ku tegayo dalka kenya ayaa sidoo kale noqon doonta tii ugu horreysay ee isagoo madaxweyneha uu ku tego waddankaasi hase yeeshee waddankaasi wuxuu hore u booqday xilli uu ahaa senatar ka tirsan aqalka sanadka ee dalkan maraykanka madaxweyne obama waxaa la filayaa dalka kenya inuu kaga qayb galo shir looga hadlayo baayac mushtarka iyo maalgashiga oo ay kasoo qaybgelayaan dad ganacsata a maalgashadayaal iyo hay-adaha aan dowliga ahayn iyo weliba wakiilo dowladeed aqalka cad ee dalkan maraykanka ayaa sheegay in shirkaasi looga hadli doono kobcinta dhaqaalaha adduunka iyo weliba sidii loo xoojin lahaa hay-adaha dimuqraadiga saraakiisha milatariga dalka bakistan ayaa waxa ay sheegeen in ku dhowaad labaatan ka mid ah dagaalyahanada islaamiyiinta ee halkaasi la dilay jimcihii markii duqeyn ka dhana xuduudda waqooyi galbeed ee dalkaasi lagula eegtay war qoraale oo kooban ayaa lagu sheegay in diyaaradaha dagaalka ah ay qorsheynayaan sidoo kale inay duqeyn ka geystaan deegaanadaasi mar kale iyadoo warkaasina lagu sheegay in deegaanada fogfog ee gobolka khaybar ee ay ku badan yihiin qabaa'ilaadka deegaankaasi ee xuduudda ku yaala in lagula beegsaday duqeynta iyadoo ku dhowaad siddeed iyo toban ka mid ah dagaalyahanada halkaasi ee islaamiyiinta ah dhaawacyo loogu geystay kasakoo labaatan ka dhibatay gobolka khaybar oo ah gobol isagu ay u kala safraan dadka ganacsatada ah iyo dadka kale isaga kala gudba labada dal ee bakistan iyo afghanistan ayaa waxa uu inta badan fadhiisin u yahay kooxaha argagixisada milatariga bakistan ayaa dhowaantan waxa ay qaadeen dagaallo ay ku kala erayayaan kooxda daalibaan iyo kuwa kale xulufada la ah gobolkaasi gaar ahaana deegaanada qabiiladu ay ku badan yihiin halkaasi
wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka maraykanka ayaa sheegtay in boqolkiiba soddon iyo shan ay kor u kaceen weerarada ay geysanayaan ururada argagixisada ee caalamka sanadkii lasoo dhaafay ee labada kun iyo afar iyo tobanka weeraradaasi boqolkiiba siddeetan iyo kow waxaa ka timid dhimasho aada u xoogan weerarasha badankooduna waxay ka dhaceen wadamada ciraaq afghanistan nigeria iyo weliba syriya sanadkii lasoo dhaafay labada kun iyo afar iyo tobanka ayaa warbixintu sheegtay inay dhaceen saddex iyo toban kun afar boqol iyo lixdan iyo saddex weerar guud ahaan caalamka iyadoo weeraradaasina ay ku dhinteen soddon iyo laba kun iyo toddoba boqol soddon iyo afar kun iyo toddoba boqol oo kalena ay ku dhaawacmeen waxay sheegtay wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka in dhimashada faraha badan lala xiriirinayo weerarada qaarkood oo dhimasho badan ay ka dhacday tusaale ahaan waxay sheegtay warbixintu in sanadkii labada kun iyo afar iyo tobanka ay dhaceen labaatan weerar oo midkiiba ay ku dhinteen in ka badan boqol qof halka sanadkii kaasi ka horreeyey ay dhaceen laba weerar oo keliya oo ay ku dhinteen midkiiba boqol qof
subax wanaagsan ramadaan kariim dhegaystayaal waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o e da ururka al-shabaab ayaa xalay weerar waxa ay ku qaadeen saldhig ay ciidamada dowladda ku leeyihiin magaalada afgooye dhinaca kalena isku horimaad dhex maray ciidamada dowladda qudhooda ayaa waxaa ku dhintay sarkaal ka tirsan hay-adda amniga ee soomaaliya waryahayaga mukhtaar maxamed catoosh ayaa warkan inoo soo diray
ciidamada nabad sugidda iyo kuwa milatariga ee ka howlgala degmada afgooye ayaa isku rasaasiyey deegaanka mareeri oo toddoba kilomitir u jira degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose inkastoo aan la ogeyn ujeedada rasmiga ee ka dambaysa iskahorimaadka ciidamada dowladda ka wada tirsan haddana tacshiirada labada dhinac isweydaarsadeen waxaa ku dhintay taliyaha ciidamada nabad sugidda degmada afgooye liibaan abiikar yuusuf iyadoo sidoo kalena ay ku dhaawacmeen saddex ka mid a ilaaladiisa taliyaha geeriyooda ayaa la xaqiijiyey maalmihii ugu dambeeyay howlgallo isbaarooyin lagu qaadayay inuu ka waday wadooyinka degmada afgooye iyo deegaana hoos yimaada degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose waxaana la tilmaamay ciidamada milatariga inay dhigtaan jidgooyooyinka yaalla wadooyinka degmada afgooye maamulka cusub ee degmada afgooye ayaa caddeeyey inay ka xun yihiin iskahorimaadka deegaanka mareeri ku dhex maray ciidamada milatariga iyo kuwa nabad sugidda waxayna sheegeen inay wadaan baaritaano ku aadan sida uu shilkaasi u dhacay dhinaca kale dagaal ayaa ka dhacay saqdii dhexe ee xalay degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose dagaalka ayaa bilowday markii kooxda shabaab ay weerar kusoo qaadeen fariisin ciidamada dowladda federaalk ay ku lahaayeen halka lagu magacaabo mukayga macadda khasaaraha ka dhashay dagaalka ka dhacay degmada afgooye laakiin goobjoogayaal afgooye ku sugan ayaa xaqiijiyey rasaas culus labada dhinac inay isweydaarsadeen mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhaba
sidii aad warkaba ku maqlayseen wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa shalay baahisay warbixintii sannadlaha ahayd ee looga hadlayay xaaladda iyo weerarada ururada argagixisada wasaaradda arrimaha dibaddu waxay sheegtay boqolkiiba soddon iyo shan inay kor u kaceen weeraradaasi waddamada ugu badan ee ka dhaceenna ciraaq syriya afghanistan iyo bakistan ayaa ka mid ahaa haddaba sababta ka dambaysa weeradan sii kordhaya iyo dhiigga badan ee qubanaya ayaa ka waraystay faysal cabdi rooble oo ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo nabadgelyada kuna sugan california
runtii waxa weeye qadiyado cusub oo biirsaday qadiyado horeba u jiray ayaa horta waxaan wada meel kasta oo hadda argagixisadu ku xoogeysanaysana isherdi siyaasadeed ama dhaqaale ama deegaan ayaa ka jira haddii ta bariga dhexe aada soo qaado dee arrintii carabta iyo yuhuudda oo meesheedii taalla ayaa haddana ay dhacday in ay dumaan laba dal oo carabta muhiim u ahaa sida ciraaq iyo syriya hubkii iyo qalabkii iyo ciidamadii labadaa dal ku urursanaa oo muddo konton sano a lasoo dhisayeyna suuqa iyo magaaladay kala galeen waxyaabo badanna waa ku dhex jira oo argagixisadan garab socda oo ah jebinta dalalkan xoogooda si aanay yuhuudda runtii ugu noqon caqabado waaweyn waxaa jira oo kale dowlad xumo ku baahday adduunka waxaa jira oo kale shacbiga cadadka dadka yaryar ee ka yar shan iyo labaatan jir oo dalalkaa aada ugu batay soomaaliyana ay ku jirto dhalinyaro badanaysa laakiin waxay ku foofaan ama shaqo ha noqoto ama culun ha noqoto aada iyo aada u yar isla markaana ay markaa waxyaabo kale eegayaan waxay eegaanna waxaa ka mid ah haddii cid ula timaado barnaamijyada caynkaas argagixisada inay si howl yar u galaan waa garta soomaaliya waynu u tegi doonaa laakiin marka hore dhimashada inteeda badan ciraaq iyo syriya gaar ahaan waxaa lala xiriirinayaa ururkan isis raad ayay ku yeesheen africa maxaad u jeedaa ururkan markaad eegto siday iyose wax u socdaan sida dee aynu ka warqabno isis waxa weeye xulifo ciidamo badan iyo dad badan oo ka kasoo kala baxay dalalka ciraaq iyo syriya dadka qaar badani waxay ku tuhmayaan rag tababaro fiican lahaa oo ciidamadii ciraaq ee la kala diray ay ka kasoo baxayaan sidaad og tahayna sunni bay u badan yihiin waxa ay kusoo kordhiyeen ciidamadan isis nidaamka argagixisada adduunka hadda ku cusub oo arrin hor la-ah waxa weeye waa markii ugu horreysay ay ciidamo argagixiso ama koox argagixisii ay qabtaan hantaanna dhul aada u baaxad weyn islamarkaana ay dawlado ka dhisi karaan cashuuro ay qaadaan adeega dadka qaarkood ay bixiyaan qaarkood sukuuniyada ay bixiyaan laytrega ay maamulaan marka runtii waa nidaam argagixiso loo haystay oo nidaam dawlad noqday marka wixii ay markaa diidan yihiinna si adag bay ula dhaqmaan ama kurka ha ka gooyeen ama ha dileene wixii ay rabaanna way maamulaan marka dhimashadu waxay u badanaysaa dee waa dad cidna adduunna aan ku xidhnayn sharcina aanu qaban laakiin dal ballaadhan oo diin sheeganaya cadhana meesha ku jirto iyo waxyaabo badan oo la tabanayo wax taariikhi ah iyo wax cusubba intaba ay ay leeyihiin waa garta n wadamada weerarada ugu badan ay ka dhaceen marka syriya ciraaq laga soo tego waxaa ka mid a afghanistan bakistan iyo nigeria soomaaliya iyo geeska africana way ku jiraan inkastoo intaa ay ka dambeeyaan laakiin haddana weerarada soomaaliya ka dhacay sanadkii hore kuwa dhiig fara badan uu ku daatay ayaa ka dhacay oo soomaaliya iyo geeska africa kenya labadaba marka colaadaas gudban sidee lagu xallin karaa dee horta waxaan taariikhdeed la raacin lama xallin karo marka haddii aynu rabno arrintan gargagixisada soomaaliya sanadahan dambe aada iyo aad ugu habsatay waa inaynu yar tix raacnaa waxaad argagixisadan keenay sidaad ku og tahay koox diineed oo ugu horreysay oo hubka qaada aagga soomaaliya waxay ahayd al-itixaad oo sagaashameeyihii markii dawladdii soomaaliya burburtay kacay islamarkaana dagaallo kula jiray dalka etoobiya oo wax laga tirsanayo waxaa taa ku xigay iyadoo etoobiya ciidamadeedu ay soo galeen gaar ahaan two thousand sevenkii dalka soomaaliya ilaa muqdisho ay soo gaadheen itixaadna markaa uu jiray al-itixaad oo isku bedeshay u i c d ama xaakimtii xaakimta markii weerarka etoobiya ay soo qaaday waddanka ay gashayna in meelo badan loo kala baxay al-shabaabna qeyb ka mida maxaakiinta ay ka dhalatay bimacna waxa weeye riboorkan hadda aada sheegaysay haaruunow iyo ribooryo la xidhiidhaaba waxyaabaha ay ugu salka uga dhigayaan argagixisada muhiim waxa ka ah conflict ama ishardi gobolka ka jira ilaa inta cabashadaasi jirtana argagixisadu noocay doonta ha noqotay ee waa jiraysaa iyo sidaan sheegnay mar hore dadkii shacbiga oo aada u koraya oo dhalinyaro ah meelay ku foofaana aan jirin haddii arrimahaas aan waxba laga qaban waxaa lasman dhacaysa argagixisada geyiga soomaaligu intaa inuu ka ballaadho meelo badanna uu gaadho dalal badanna uu ku fido marka bimacna waxaan taariikhda akhriya waxa weeye in la tix raaco la yidhaahda maxaa argagixisadan soomaaliya u keenay maxaase lagu daweyn karaa dagaal keliyata aniga ilamaaha in lagu daweyn karo haddii dagaal keliyata la yidhaahdo ku daweeyana muddo aada iyo aada iyo aada u dheer ayay qaadanaysaa
kaasi waxau ahaa faysal cabdi rooble oo ka faalooda arrimaha siyaasadda iyo nabadgelyada wuxuu ku sugan yahay gobolka california khadka telefoonka ayuu igu warramayay halkaad kala socotaana waa voice of america tan iyo markii uu xafiis ka qabtay madaxweynaha maraykanka barack obama waxaa dhacay in ka badan toban jeer toban weerar oo geystay dhimasho wadareed isagoo hadlaya kadib weerarkii ka dhacay charleston gobolka south carolina ayaa madaxweyne barack obama wuxuu muujiyey in weeraradani ay qayb ka noqdeen shaqooyinkiisa caadiga haddaba arinta ku saabsan xiriirka dadyowga kaladiis israda ee wadankan iyo weerarada dhacaya warbixinta waxaa nooga diyaarisay sahra cabdi axmed taariikhda damaqa leh ee soo dhex martay qoomiyadaha dalkan maraykanka ee madowga iyo caddaanka ayaa marar badan waxaa kiciya hurgumada boogaha weli aanan bogsoon weerarada dhex mara booliiska iyo dadka shacabka ee qoomiyadda madowga maraykanka ayaa noqday kuwo iska soo daba noqnoqday oo abuuray rabshado badan dibadbaxyaba ha ugu horreeyaane cabdiqafaar cabdiwardheere waxa uu ku takhasusay horumarinta caalamiga ah wuxuuna ii sharaxayaa taariikhda xiriirka qoomiyadaha madowga iyo caddaanka ee dalkani maraykanka arrintaani muddo bay soo jiitamaysay ilaa iyo lixdameeyadii iyo markii ay u dirirayeen xornimada oo waxaan loo yaqaan civil rights dhaqdhaqaaqii maaragtay madaniga ahaayo uu martin luther king iyo ay hogaaminayeen iyo wixii kasii horreeyay oo dee dadkaani la addoonsanayay ilaa iyo waktigaas iyadoo soo taxnayd yaa haddana waxaa usii dheerayd inay aada maaragtay dagaalo badan ay ay ka dhaceen oo xataa waddankaani uu koonfur iyo waqooyi u diriray oo qolana ay ku doodeysay inay haystaan dadka madowga ah oo ay gumaystaan qoladii kalena ay waqooyi iyo ay lahaayeen in laga sii daayo dee inay xuquuqdoodii helaan oo codeeyaan oo ay dad bani aadana camal loola dhao iyaduna miday qaadatay ilaa iyo waktigii ay soo guurtay soo gaartay dhaqdhaqaaqii madaniga ahaayo doctor martin luther king iyo raggiisii marka taariikhdu aad bay u dheer tahay laakiin waxaan un kusoo koobi karaa arrintan hadda meesha ka socotaa weli waxay sal u tahay inaan arrintaasi aanay caga dhigan oo dadkaani weli dhib lagu hayo ay sheeganayaan dad badan ayaa horay u arkayay inuu xirmay albaabkii markii madaxweyne loo doortay nin ka soo jeeda qoomiyadda african americanka madoob ee dalkani maraykanka laakiinse kuwo badan ayaa iyagu si ka duwan taasi qaba sida uu leeyahay cabdiqafaar wardheere mar kale waxay ahayd calaamad runtii aada u mug weyn oo macnaheedu yahay dee haddiiba ilaa iyo white house-kii aad socoteen markaan waa laysu soo dhawaaday oo madowga iyo xaqiraadiisii waa yaraanaysaa dad badan himadaasuu qabay nasiib darro waxba iskama bedelin waxaad moodaa inayba maaragtay aada u soo shaacbaxday in bal horumar hore loo gaara iska daaya ay sidaadii ay u jirto oo waxaan loo yaqaan institutional fasy amase cunsuriyad hab hay-adeed ahoo qaabaysan oo law enforcementiga ama qoladan biliiska iyo hay-adaha aaminsan ma la macaamiltama dembiyada iyo ay kulligood dhalinyarada madowga ay xoog saarayaan oo aan loo baahnayn marka arrintaasi waxay keentay in haddeertaan aada moodo in leeyahay war sidii aan wax moodnay umaba hagaagini armayna dib ugu noqonaa arrintan xiriirka ka dhexeeya dadka madowga iyo iyo iyo dadka tirada badan oo caddaanka ah madaxweyne barack obama ayaa intii uu xafiiska joogay waxaa dhacay dhacdooyin ka badan toban weerar oo dilala kuwaasi oo u badnaa dilal wadareedyo wuxuuna ka jeediyaa had iyo goorba dilalka dhaca warar falkii ugu dambeeyey ayaa waxa uu yidhi waxaan jeedinay hadallo noocan oo kale a marar badan qoomiyadaha halkan joogana waxay u soo dulqaateen masiibo tan oo kale ah wakhtiyo badan ma hayno faahfaahin arrintan oo dhammaystirana waxaan ognahay in dad aanan waxba galabsan la laaye lana kala eriya markii qof waxyeello waday uu soo galay madaxweyne barack obama ayaa isbuucan waxa uu yidhi si lamida wuxuu horay u yidhi bishii abril labadeedii sannadkii labadii kun iyo afar iyo tobankii markaasoo dil ay dhaceen wuxuuna yidhi dil kastaba waa mid na damqayo xaqiiqdiina tani waxa ay dib inoo xusuusinaysaa xanuunkii wixii ka dhacay f t hood shan sano ka hor waxa aan ka niyad jabsannahay in mar kale ay dhacaan wixii horay u dhacay isagoo sidoo kale ku sugnaa overland park oo ku taala kansas bishii abriil saddex iyo tobankeedii sanadkii labadii kun iyo afar iyo tobankii waxaa hadal uu jeediyey madaxweyne barack obama uu kaga hadlay dil ka dhacay gobolkaasi wuxuuna yidhi waxaan doonayaa inaan ka idhaahdo erayo dhowra masiibadii ka dhacday kansas weli waxaan baadi goobaynaa faahfaahinteeda laakiinse waxaan ognahay ayaa ah in nin dabley ah uu ku furay rasaas laba xarun oo ay leeyihiin dadka yuhuudda ah oo kale ah xarun jaaliyadeed iyo hooy dadka waaweyn lagu hayo waxaa si taasi la mida madaxweyne barack obama uu hadal ka jeediyey bishii sebtembar lix iyo tobankeedii sanadkii labadii kun iyo saddex iyo tobankii magaalada tan washington d c xerada ciidamada cirka ee navy yordka halkaasoo toogasho wadareed ka dhacday iyaduna hase yeeshee falkii ugu dambeeyey ee ka dhacay magaalada charleston ee gobolka south carolina toddobaadkan ayaa madaxweyne barack obama waxa uu ka hadlay si lamida kuwii hore waxaana falkaasi ku dhintay sagaal qof oo isugu jiray rag iyo dumarba
warbixintaasi ku saabsanay toogashada ka dhacday magaalada charleston ee gobolka south carolina waxaa inoo diyaarisay soona jeedinaysay sahra cabdi axmed
subax wanaagsan ramadaan kariim mar kale dhegaystayaal dowladda hungary ayaa waxa ay ku dhawaaqday inay derbi ka dhiseyso xuduudeeda ay la leedahay dalka serbiya si ay u hakiso qulqulka qaxootiga kumanaan kun oo qaxooti aan sharci wadanin ayaa soo galay waddankaasi badankoodna waxa ay ka yimaadaan bariga dhexe iyo afrika iyagoo soo mara turkiga iyo wadamada la isku yiraahdo bolkanis iyo deegaanada amaba inta badan kuwa bariga yurub dowladda serbiya ayaa hadal carale waxa ay kaga jawaabtay arrinkaasi waxayna ku tilmaantay mid xeryihii ay dadku ku xereyn jireen naasiyiinta jarmalka henry rijwal ayaa warbixintan soo diray waxaase soo jeedinaya haaruun macruuf
ku dhowaad lixdan kun oo qaxooti aan sharci wadan ayaa soo galay dalka hungari sannadkan badankooduna waxay ka soo galeen dhinaca dalka serbiya dowladda ku shaqaysa afkaarta dhinaca midigta xigta ee ka talisa dalka hungari ayaa ku dhawaaqda inay qulqulkani qaati ka taagan tahay ayna qorshaynayso inay dhisto derbi dherarkiisu yahay afar mitir oo ay ka dhisayso xuduudda boqol iyo toddobaatan iyo shanta kilomitir ay la leedahay waddanka serbiya zalatan kovach waa afhayeenka dowladda hungari waxa uu yidhi waa dad ka kala imanaya waddamo kala duwan oo doonaya inay yurub sharci darro ku galaan dhibaatooyin badanna abuuraan oo ay ka mid yihiin dhibaatooyin badan oo aynaan weli xal ka wada gaarin annaga iyo yurubta galbeed labaatankii sane ee lasoo dhaafay dhabtii waxaynu doonaynaa inaan dhibkaas ka fogaanno oo uusan halkan ka dhicin dadka reer hungari ee ku nool tuulada xadka ku taalla ee asad halom waa ay soo dhoweeyeen tallaabadaasi zalatan zalingar waa mid ka mida dadka beeralayda ee ku nool tuuladaasi waxa uu yidhi dadka cabsi ayaa ka haysa inay carruurtooda bannaanka u sii daayaan qof kasta waa uu ka cabsi qabaa inkastoo haddana aysan weli dhibaato nooga iman dhinaca kalena ra-iisul wasaaraha serbiya alexander vujij ayaa hadallo carale kaga jawaabay qorshaha dowladda hungari waxa uu yidhi ma dhisayno gidaar taasi waa ballan serbiya ood iskuma wareejinayso ma doonayno inaan ku noolaanno aushwis aushwis waxay ahaayeen xeryo ay naasiyiinta jarmalku ku xareeyeen dadkii asalkooda uu yuhuudda ka soo jeeday waddanka hungari oo uu hore u soo maamulaya midowda soofiyeti in gidaar laga dhisaa waa arrin xasaasi ah julian ifan waa qareen ka tirsan hay-adda aan dawliga ahayn ee helsinki comity hungari oo u ololaynaysa xuquuqda qaxootiga waxa uu yidhi lix iyo labaatan sano kadib markii derbiga birta ahaa dumay waa wax laga murugoodo in hungari laga dhiso derbi ama xayndaab cusub ana shey oo ka tirsan hay-adda amnesty international ayaa sheegtay in loo baahan yahay in yurub ay taageerto qaxootiga waxay tidhi waxaan ku tilmaami lahaa waddamo isku dayaya inay ka baxsadaan mas-uuliyaddoodii qaxootigu ma doonayaan ayay tidhi inay qaxooti ahaadaan waxay doonayaan inay waddankoodii iska joogaan laakiinse markii ay la soo deristo xaalad aan loo adkaysan karin waa ay ka tegayaan duruuf kasta ha jirtee waxaa muuqata in qaxootigu aanay joogsanayn dalka masedoniya oo lasii maro marka loo socdo hungari ayaa ku codaysay khamiistii in qaxootiga loo oggolaado labiyo toban saacadood oo ay waddankaasi ku sii dhex maraan ayna adeegsadaan gaadiidka dadweynaha hadda ka hor waxaa loo oggolaa inay socod ku maraan ama adeegsadaan baaskiilo kuwo badan oo ka mida dadkaasi qaxootiga waxay ka soo cararayaan colaadaha siiriya iyo afghanistan nuuriya waa gabadh ka timid dalka afghanistan waxa ay tidhi afghanistan waxaa ka jira taalibaan daacish afduub iyo qarax maalin walba ah aad baannu uga murugaysannahay taasi waa sababta aannu uga soo tegnay afghanistan dood kulul ayaa ka socota hungari dhinac walbana waxa uu la soo baxay boorar uu ku muujinayo afkaartiisa dowladdu waxay taagtay boodrar ama calaamado ay ku qoran yihiin hadallo ay ka mid yihiin haddii aad hungari timaadid ma qaadan kartid shaqooyinka dadka hangariyeenka ah balse fikradda laga qabo tallaabadan dowladda dadku waa ay ku kala qaybsan yihiin christian benjiska waa mid ka mida dadweynaha ku nool magaalada budabest ee hungari waxa uu yidhi waxa ay dowladdu samaynaysa waxa weeye ajnabi nacayb waxa ila tahay waxay doonayaan inay kasbadaan dadka farriimahooda la dhacsan dhinaca kalena qaramada midoobey ayaa iyadu kaga jawaabtay boodhar iyaga u gaar ah waxay soo bandhigeen shakhsiyaad horey u ahaa qaxooti oo ay ka mid yihiin nin ka soo jeeda dalka afghanistan haatanna ka shaqeeya inuu hago dadka dalxiisayaasha ah iyo nin u dhashay dalka bangaladesh oo waddankaasi ku leh maqaayad
waa tahay aad baad u mahadsantahay haaruun macruuf ayuu ahaa warbixintaas isaga ayaa nala socodsiinaya bal haaruun mar kale ha u nasanne wararkii qodobadii ugu waaweynaa haddaad isha noo mariso mahadsanid sahra qodobada wararka caalamka waxaa ugu waaweyn intaynaan horta caalamka u gudbin warar ka imanaya soomaaliya waxay sheegeen ururka al-shabaab ah xalay weerar ku qaadeen saldhig ciidamada dowladdu ay ku leeyihiin magaalada afgooye saldhigaasi waxaa la sheegay ugu yaraan hal baabuur oo ciidamada booliiska ee ku sugnaa deegaanka lagu maqa- la- magacaabo mukayga oo dhinaca waqooyi ka xiga magaalada afgooye in baabuurkaasi ay burburiyeen ciidamada dhehe maleeshiyada ururka al-shabaab wixii khasaare kasoo kordha weerarkaasina idaacadaha iyaga soo socda ayaad ku maqli doontaan wararkuse waxay sheegayaan dhimasho iyo dhaawacba inuu jiro dhinaca dalkan maraykankana madaxweyne barack obama ayaa la filayaa bisha dambe inuu u socdaalo dalka etoobiya waxaana uu noqon doonaa madaxweynihii ugu horreeyey ee maraykana ee booqda wadankaasi iyo weliba xarunta midowda afrika aqalkacad ee dalkan maraykanka ayaa sheegay in booqashada magaalada adis ababa ay ka dambeyn doonto booqashada madaxweyne barack obama uu ku tegi doono dalka asal ahaan ay kasoo jeedaan waalidiintiisa ee dalkaasi kenya booqashadaasi kenya hore ayaa loo shaaciyey waxayna noqon doontaa markii ugu horreysay madaxweyne obama uu wadankaasi booqasho ku tego hadda kahor waxa uu booq- isagoo madaxweyne aan dhehe booqasho hadda kahor waxaa ku tegay wadankaasi isagoo ka tirsan aqalka sanadka ee dalkan maraykanka
waa tahay haaruun aad baad u mahadsan tahay haatanna codkii ruqiyo cali guutaale iyo mid ka mid a qasiidooyinkii ramadaanka
habeenkii qaar alxiraa qur-aankanuu soo degay habeenkii qaar alxiraa qur-aankanuu soo degay aqumano rasuulkii qooyaha dhexdoodii aqumano rasuulkii qooyaha dhexdoodii khilaawadu ku jiray jibril qayliye khilaawadu ku jiray jibril qayliye qaraxadiyo xoogii qowlkii ilaahay qir maxamed uu yidhi qaraxadiyo xoogii qowlkii ilaahay qir maxamed uu yidhi
qasiidadaasi nabi ammaanka ee ruqyo cali guutaale ayaan kusoo gabagabaynaa idaacaddii subaxnimo waa anigoo haaruun macruufa iyo sahre cabdi axmed oo idin leh inta aynu ku kulmi doonno idaacaddeenna afarta galabnimo oo nabadgelyo bisinka u qabsaday dabadeed qurquriye aayadihii qur-aanka nabigu qushuuce bisinka u qabsaday nabigu qushuuce bisinka u qabsaday dabadeed qurquriye aayadihii qur-aanka isagoo aan kala qaarin uu qaybshay muslimiinta waa bishii qayrka lahaydo nala siiyey qur-aanka
This program has come to you from the Voice of America, Washington.